subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax axada bisha janawari waa sagaaliyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aruurnimo halkay washingtonna ka tahay tobankii iyo barhkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jenaraal khaliifa xaftarka libiya oo weeraray ceelasha saliidda xilli maanta dalka jarmalka uu ka furmayo shir uu isagu qayb ka yahay
kooxda kale kasoo horjeeda xaftar qudhooda shirkaas inuu guulaysto dan weyn ayaa ugu jirto maxaa yeelay waxay heli karaan iyaga naftirkooda inay dowladda soo socoto sheer ka noqdaan ee wax weyn ku yeeshaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil soomaaliya oo lagu dilay xero qaxooti oo ku taalla dalka gariiga maalinta salaasada waxaa loo ballansan yahay in la dhegaysto dacwadda madaxweynaha maraykanka donald trump warbixin ayaannu idinka haynaa kolonel cumar maxamuud xasan cumareeto oo ka tirsanaa ciidanka soomaaliya oo dalka kanada ku geeriyooday qodobadaasi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladaha shiinaha iyo mayanmar ayaa kala saxeexday heshiis soddon sannadood socon doona oo ku saabsan beeraha warshadaha warbaahinta iyo ammaanka sidoo kale waxaa heshiiskan ku jira sidii dib loo dejin lahaa aan idhaahday sidii dibudejin loogu samayn lahaa qaxoontiga mayanmar ee dalka gudihiisa ku soo qaxay gobolka kajin oo ay soohdin leeyihiin shiinaha madaxda sare ee dalka mayamaar ayaa madaxweynaha shiinaha shi jinping ku soo dhoweeyey caasimadda dalkaasi ee naibiyi tow labada mas-uul ayaa ka qayb galay munaasabad la isku guddoonsiiyey heshiis hordhacah oo dhammaa saddex iyo soddon bog waxyaabaha haddaba heshiiskan uga muhiimsan waxaa ka mid a inuu shiinuhu waddo u helayo badda hindiya tan oo soo yarayn doonta marinka shiinuhu soo mariyo saliidda uu ka soo iibsado gacanka beershiya heshiiskan madaxweynaha shiinaha ayaa ku soo beegmaya sanad guuradii toddobaatanaad ee markii ugu horreysay ee ay labada dal xidhiidh diblomaasiyadeed yeeshaan waana markii ugu horeysay ee madaxweyne shiine ahi uu booqdo dalkaasi mayanmar
saraakiisha caafimaadka ee dalka maraykanka ayaa bilaabay baadhista dadka ka soo degaya saddex geegida yuuradood kuwaasoo ka imanaya magaalada wuhan oo ku taalla bartamaha dalka shiinaha halkaasoo fayraska keena xanuunka oo fureenku uu ku faafay ilaa sabtidii shalay guddiga caafimaadka ee degmada wuhan waxay sheegeen in afar qof amaba ka badan laga helay fayraska tirada guud ee dadka ilaa iyo hadda laga helay ayaa ah shan iyo afartan iyadoo shan ka tirsan ay xaalad khatara ku jiraan shan iyo toban ka tirsan dadkaas ayaa cisbitaalka laga sii daayey halka inta kalena ay xaaladoodu degan tahay saraakiisha ayaa sheegay in laba qofi ay xanuunkaasi u dhinteen jimcihii darraad ayaa xarunta xakamaynta iyo kahortagga xanuunada ee maraykanku ay sheegtay inay boqol qof u diri doonto saddex gegida yuuradood si ay u baadhaan dadka kasoo degaya ee calaamadaha xanuun ay ka muuqdaan dadkaasi waxaa kaloo eegayaan dadka sida tooska uga imanaya amaba soo maray magaalada wuhan oo ah xudunta hadda ee fayraska keena xanuunka oo fureenka
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o da oo toos idinka imanaysa washington ciidamo uu hogaaminaya jenaraal khaliifa xaftaar oo ah nin mucaarad ku ah dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka libiya ayaa weeraro ku qaaday goobaha shiidaalka ee dalkaasi xilli lagu wado in maanta uu shirdib u heshiisiinahay dalka jarmalka uga furmo kooxaha ku dirirsan libiya jenaraal xafta ayaa qayb ka ah shirkaasi maanta lagu wado inuu furmo oo haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa qaahiro nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni hogaamiyaha milatariga libiya khaliifa xaftar ayaa ishor istaagay dhoofinta saliidda ama shidaalka ee dekedaha ay maamulaan ciidamadiisa isaga oo joojiyay wax soo saarka in ka badan kalabar taasoo horseedi karta dib u dhac ku yimaada shirka caalamiga ah oo maanta oo axad ah loo ballansan yahay inuu ka furmo magaalada berliin ee dalkaasi jarmalka shirka berlin ee maanta furmaya ayaa ujeeddadiisu ay tahay in la soo afjaro dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi libiya war ka soo baxay shirkadda saliidda ama shidacalka ee dalka libiya ayaa lagu sheegay tallaabada ciidamada jenaraal khaliifa xaftar ay ku xanibeen dekedaha shidacalka ee bartamaha iyo bariga dalkaasi in ay sababayso waxsoo saarka shidacalka inuu hoos u dhaco sideed boqol oo kun oo fuusto maalin kasta taasoo u dhigmata shan iyo konton milyuun oo dollar maalintiiba shirkadda ayaa sheegtay in tani ay noqonayso in libiya ay joojiso dhoofinta saliidda iyadoo leh ceelasha shidacalka ee ugu badan qaaradda afrika xiritaanka goobaha shidacalka ayaa ka dhigan in jenaraal khaliifa xaftar uu joojiyey il muhiim ah oo dakhli ah oo dowladda caalamka aqoonsan yahay ka hesho dhaqaalo fara badan tallaabada ay qaadeen ciidamada jenaraal khaliifa xaftar ayaa loo arkaa mid uu ku muujinayo awooddiisa xilli maanta lagu wado in uu ka qayb galo shir caalami ah oo loo qabanayo dalka libiya oo ka dhacaya magaalada berlin kaasoo garwadeen ay ka tahay dowladda jarmalka shirka berlin oo ay qabanqaabadiisu hormuud ay ka yihiin dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa dowladda libiya ee caalamka aqoonsan yahay iyo hogaamiyaha milatariga libiya ku cadaadinaya sidii loo soo afjari lahaa xasaradda ka taagan dalkaasi jenaraal khaliifa xaftar oo horey u diiday inuu saxiixo heshiis xabajoojin ah oo rasmi ah ayaa wajahaya cadaadis weyna oo kaga imaanaya beesha caalamka warbaahinta dalka libiya ayaa xaqiijisay qodobada lagu wado in lagu kala saxiixdo shirka berliin in ay soo diyaariyeen dowlado kor u dhaafaya toban oo yeeshay shir gogolxaar ah oo ay ku jiraan dowladaha maraykanka talyaaniga ruushka turkiga faransiiska masar iyo dowladda imaaraadka carabta haddaba cabdalle maxamuud garweyne oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka bedeli karo shirka berliin xiisadaha ka alowsan dalkaasi libiya shirka lagu wada iloo ka furmo baarliin waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay bilowga tilaabo ee dhanka nabadda loo qaaday oo waddanka libiya ee uu ku tilaabsan karo laakiin shirkaas guul inuu guul kusoo dhammaado ama guulaysto waxay ku xiran tahay dhinacyada kala duwan ee kala danta ah ee ka qeybgalayay shirkaas siday daacad ugu noqdaan kamari dhalinta shirkaas waxyaabaha kasoo baxo haddii aan aan aan ka bilaabo dowladda waddanka libiya ee u n-ka aqoonsan yihiin waxaa dan ugu jirtaa shirkaas inuu guulaysto maxaa yeelay iyaga hadda waxay ku jiraan xaalad stalmade ah oo caasimadii marka laga tago meel kale ay u dhaqaaqi karaan libiya waaya tahay oo ciidamada uu hogaamiye xaftar ayaa inta kale kasoo qabsaday marka shirkaas inuu guuleysto iyaga dan weyn ayaa ugu jirto kooxda kale kasoo horjeeda xaftar qudhooda shirkaas inuu guuleysto dan weyn ayaa ugu jirto maxaa yeelay waxay heli karaan iyaga naftirkooda inay dowladda soo socoto sheer ka noqdaan ay wax weyn ku yeeshaan tala badan ku yeeshaan oo dowladdaas ay mushaarakeeyaan kana qayb qaataan taasoo iyaga naftirkooda guul u ah wuxuu kaloo shirka ku guuleysan karaa wadamada kala taageeraya kooxahaas kala duwan iyagana siday ay danaha qaaska ay leeyihiin inta tanaasulaad ka sameeyaan ay u turaan dadka reer libiya wadamadaas intooda badan waa loogu yeeray iyo wadamada quwadda leh oo iyaga qudhooda ku kala qaybsan kooxaha libiya siday kala yihiin marka haddaan soo koobo shir walba oo looga hadlayo wada hadalsiin iyo dhexdhexaadin waa tallaabo dhanka horumarka loo qaaday marka waxaan isleeyahay liibiyaanka dan badan ayaa ugu jiri karta in shirkaas uu qabsoomo waa hadday daacad ka noqdaan dhinacyada kala duwan ee kasoo qaybgalayo iyo kooxaha iska soo horjeedo arrimahan ayaa imaanaya xilli uu burburay shir nabadeed oo kooxaha siyaasadda libiya loogu qabtay dalkaasi ruushka kadib markii jenaraal khaliifa xaftar uu diiday heshiis xabajoojin ah kaasoo uu saxiixay faa'is siraaja ra-iisul wasaaraha dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba wiil dhallinyaraa oo soomaaliya ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay xero qaxooti oo ku taala dalka greega qaar ka tirsan qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ayaa sheegay in dadka xerada ku jira ay dalal kala duwan ka soo jeedaan mararka qaarna ay rabshado ka dhex dhacaan sayid cumar aadan oo ka mid a dadka ku nool xero ku taala degmada moria oo u dhow deegaanka matalini ayaa sheegay in booliisku uu iyaga ku wargeliyey in wiilka soomaaliga ahi uu ku baxay gacanta dhallinyaro u dhalatay dalka afghanistan cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa sayid cumar aadan marka hore weydiiyey xeradan iyo tirada soomaalida ee ku nool cabdixaafid waad mahadsanta marka hore xerada moria waxay ku taallaa waqooyiga wadanka griiga ee magaalo layihaha mitlini bay waxay u jirtaa oo degmo ah sideed kilomitr soomaalida ku nool in qiyaas ahaan lix boqol iyo konton ilaa todoba boqol baa lagu qiyaasaya waa tahay dadkaas ma dhallinyaray u badan yihiin waayeel ma ku jiraa dumar ma ku jiraa dadkaas boqolkiiba toddobaatan waa hablo ama waa dumar waxaa kaloo ku jira dad waayeel oo xanuuna u yimid dalka turkiga oo kale oo markii ka dambena kasoo haajiray dhallaanku ma badna laakiin waa jiraan dhallinyaraduna waa kaalinta saddexaad weeye markii dadka waaweyn oo xanuunka u yimid iyo hablaha laga reeba ama dumarka qiyaastii dadkaas in inteeleeg ayaa badda soo maray sayidow dadkaas dhammaantood meesha waa jaziira dadkaas dhammaantood badday soo mareen sifaha badda lagu soo maray haba kala duwanaado laakiin dhammaantood badday soo cabeen cid yaarad kurtii ma jirto cabdicaafidow waa hagaag wiilkan soomaaliyeed sidee ayaa loo dilay wiilka soomaaliyeed horta marka horta allah unaxariisto ehelkiisi iyo guud ahaan umada somaaliyeedna tacsi baan u dirayaa marka labaad wiilkan dhalinyara oo maskiin abuu ahaa oo yar oo sagaashan iyo sagaalkii ilaa labada kun meelahaas dhashay waxaa loo dilay booliisku waxay xaqiijiyeen afar nin oo qowmiyaddas hadda a magacaabay u dhashay inay faldembiyeedkaas geysteen caddaynna ay u hayaan kolley laamaha amniga iyo garsoorkana ay horkeeni doonaan xilligii ay munaasibka ku tahay wiilkaas xilli habeenimaa buu dhintay toorey baana ku dhacday afar meelood bayna kaga dhacday meedkiisana wuxuu yaalaa isbitaalka degmada matilini ee kaamka magaciisana axmed baa layihahdaa bal waxaad nooga warantaa dadkan aad ka cabanaysaan waxa idinka dhexeeya dadka aan ka cabanayna waxaa naga dhexeeya haddee waxaan nahay deegaan wadaag baa nahay guryihii baa naga dhexeeya cuntadii baa naga dhexaysa goobihii sharcidaa naga dhexeeya masaajidii baa naga dhexaysa waxaa naga dhexeeya suuqii waxaa naga dhexeeya suuliyaashii meelii babliga ahaa hadda nin moore kuula nool ama deegaan kuula nool maxaa kaa dhexeeya lama waran karaba markaas dad kale oo ajahanabi meesha waa degan yihiin idinka iyo dadkan aad tidhi afghanistan bay ka yimaadeen ma waxaa jira wax hoose oo markaa da idinka dhexeeya idinka may wax naga dhexayn kara maba jiraan isku qaaradna ma nihin isku alle keliyaa nahay ayaguna eshiakii anakuna african ka nimid dhibaatadana haysta annakana jaaliyadda carabtana way haysataa jaaliyadaha kaleo afrikaanka oo sida kongoleeska cameroonka etoobiyaanka eriteryaanka cabashadaas way jirtaa waa tahay dowladda iyo maamulka xerada ma u ashtakooteen maxayse idin yidhaahdeen laama amniga oo waddanka anaga u mahad celinaya iyo dowladda griigaba soo dhaweynta ay noo sameeyeen iyo guud ahaan ummadeena soomaaliyeed oo halkan joogta haddana saas oo tahay culays waxaa jira qaxooti fara badan baa meesha jooga dad kala dhaqana kala deegaana kala diima ah kala qaaradaba isugu yimid waana dareemi karnaa bulsho marka hore aan isku dhaqan iyo isku nidaam ahayn markii meel isugu yimaadaan control la controlo iyo nidaamkooda wuu adkaanaya laakiin naamaha amnigu waa dadaalaan ilaa xad cabashada loo loo muujiyana waxay ka bixiyaan garowsho laakiin waxaan dareensannahay caqli ahaan iyo ummad ahaanba inuu jiro culus iyaga ka weyn inta badan sayidow xeryaha qaxoontiga ee dadka ajanabiga ku jiraan marar badan waxaa dhacda in ay dhexdooda xal ka gaadhaan wixii ay kala tabanayaan ma isku daydeen inaad arrinka bal dee sidii soomaaliyeysaan oo dhaqan ahaan dadka ummadda reer afghanistan laftoodu waa dad dhaqan iyo magaransa odayaal iyo ay wax badan ku leeyihiin bal inaad is aragtaan ma isku daydeen ha waan isku daynay run ahaantiina waa sax bulsho meel kuwada nool dhaqan iyo caqli iyo garasho iyo odayaal iyo guurti iyo akhyaar lagama waayi karo waa sax laakiin hadda shidada ugu daroona haysata waxay tahay dhinaca luuqadda nimanku eshiya ka yimaadeen luuqadda fariskay ku hadlaan luuqada fariska ma naqaano luuqadaha laisku fahmo kalena badanaa kuma hadlaan shidada horta ugu daroon isfahan la-aanta bulshada haysta waa dhinaca luuqadda hadda dhaqankaasu kolley waa aadane waana waa dad hadda maaragtay aanu wax badan wadaagno laakiin isfahamka kooaad halkaasuu ka imaanaya isfahan la-aanta koowaad midda labaad dadka waxay u badan yihiin dhalinyaro oo dadka waayeelka iyo dadka caruuraha iyo haysta badanaa rabshada iyo shidooyinka shuqul kuma lahan dhalinyaro marka fara badan oo dal dagaalla aafeeyeen oo muddo badan ku jiray rafaad iyo jahwareer sideen oo kale dhalinyaradiis in la xakameeyo waa adkaanaysaa cabdixaafid oo aad u adkaanaysaa laakiin dadaalna waa jiraa akhyaarta iyo odayaasha iyo guurtidana ma kala marnin
kaasi wuxuu ahaa sayid cumar aadan oo ka mid a dadka qaxootiga ee ku nool dalka griiga oo wariyahayga cabdixaafid cawal ismaaciil khadka telefoonka ugu warramayey
halkaa dhegaystayaal welina kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o ada salaasada toddobaadkan waxaa bilaabmaya maxkamadaynta madaxweynaha maraykanka oo loo haysto eedo ah inuu cadaaladda hor joogsaday islamarkaana waddan shisheeye u adeegsaday inuu baadhis ku sameeyo muwaadin maraykan ah tartan siyaasadeedna uu ka dhexeeyo haddaba halka uu marayo diyaar garowga dacwadan ayaa maxamed cabdi sandeere waxa uu ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota
maxamedow waxaa la marayaa oo la filayaa in tallaadada soo socota ay golaha senadka dalka maraykanka ka furanto maxkamadayntii lagu madaxkamadayn lahaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump laguna ama xilka lagaga qaadi lahaa ama xilka loogu dayn lahaa wa arrinta waxaan ognahay inay kasoo gudubtay in golaha congresska ay soo gudbiyaan eedo la doonayo xilkii in laga qaado madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isaga oo lagu eedeeyey maaragtay in uu ka dhaga adeegay codsigii iyo maaragtay soo jeedintii ka imaanaysa golaha congareska ee la doonayay in lagu sameeyo baadhitaanka la xidhiira dacwadihii lagu soo eedeeyay waan gartay hadda waa la dhammaystiray qodobadii aqalka saad sheegtay kongareska amaba aqalka hoose uu u gudbiyey aqalka sare dadkii waa la wada dhaariyey sidee wax u dhacayaan marka maalinta salaasada ah waxaa la filayaa inay ku bilaabato ka doodista xeer hoosaadka lagu hagi doono maaragtay maxkamadayntan taas oo ay ku xigi doonto sida la filayo in la dhegaysto dhinac walba iyaga oo maaragtay guud maraya eedayntooda iyo dadka ay rabaan inay makrati gashadaan si ay u caddeeyaan kiiska ay madaxweynaha kusoo ogeen ama difaaca madaxweynaha lagu difaacayo marka waxaa soo jeedin doona oo sida maaragtay xeer ilaalinta oo kale madaxweynaha dacwada kusoo oogi doona xubno ka tirsan aqal congareska waxaana difaaci doonaa qareemadiisa gaarka ah waxaana sida xeer beegtida u dhegaysan doonaa golaha sanadka waxaa sidoo kale korjoogo ka ahaan doona oo habsamay socodka maxkamadaynta ilaalin doona garsooraha ugu sarreeya maxkamadda dastuuriga dalka maraykanka john roberts waan gartay dimuqraadiga waxay ku dadaalayeen in markhaatiyo gaar ah maalintaa la keeno halka aqalka cad iyo si guud maamulka madaxweyne trumpna ay ka soo horjeedeen markhaatiyadii ay dimuqraadigu doonayeen cid loo ogolaaday ma jirta
waa suurtagal in la ogolaado laakiin waxaa la arki doonaa markii ay qolo weliba soo gudbiso guud marka dacwadooda in maaragtay ay sanadku go-aansadaan in ay codgeliyaan madaxweynaha xilkii in laga qaado iyo in maaragtay laga dhaafo iyo in ay ogolaadaan in ay u baahan yihiin inay dhegaystaan cadeymo gooni ah dimuqraadigu waxay mar walba doonayeen in maaragtay la dhegaysto makhraatiyo horle inay dhegaystaan baadhitaan horlena uu sanadku sii wado taasna waxaa ka goosaystay madaxweynaha iyo golaha sanadka qaybtiisa xisbiga jamhuuriga madaxweynaha la safan laakiin arrintaas waxay kala caddaan doontaa markii lasoo fadhiisto doodaha la gudbiyo waxaan xasuusin isxasuusina oo macnaha mudan in la dul istaago in halkan golaha sanadka ay ku badan yihiin xubnaha jamhuuriga ah kuwaasoo hogaamin doona habsami socodka maxkamadaynta ee madaxweynaha waan gartay waan ognahay meesha la kala taagan yahay amiin si naba suuragal ma u tahay in la arko xubno xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo raaca dacwadda odhanaysa madaxweynuhu wuxuu xadgudub ku sameeyey xafiiskiisa dowladsheyna wuxuu adeegsaday inay baadho muwaadin maraykan ah ilaa hadda arrintaasi wax caddayna uma hayno laakiin waa suurtagal mar haddii ay hawsha maxkamad gaarto oo maxkamadda taagan yahay waa laga yaabaa weli shaksiyaad inay maaragtay jamhuuri ah oo senataro jamhuuri inay ku qancaan in madaxweynuhu uu xadgudubyadan geystay laakiin weli wax ifafaalo soo baxay oo arrintaa muujinaya ma hayno waxaase laakiin isxasuusin mudan in loo baahan yahay lixdan iyo toddoba xubnood in ay isku raacaan madaxweynuhu inuu xadgudubkan lagu soo eedeeyey uu geystay taas ayaana keeni karta xilkii in laga qaado uma badan taas inay dhacayso sida ifafaalaha iyo maaragtay hadallada kasoo yeeraya xisbiga jamhuuriga ay muujinayaan hadalkaasina waxa u dambeeyey garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota maxamed cabdi sandheere ayuu uga warramayey dacwadda donald trump oo salaasada bilaabmaysa halkani waa washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba allah u naxariistay waxaa dalka kanada ku geeriyooday kolonel cumar maxamuud cabdi oo lagu naanaysi jiray cumareto marxuumka ayaa ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee soomaaliyeed haddaba taariikhda koloneelka ayaa wariyaheenna dalka kanada xuseen nuur xaaji waxauu ka waraystay doctor maxamuud maxamed culus sow oo marxuumka ay ehel yihiin aqoonna u lahaa kuna sugan dalka maraykanka
inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa mahadsantihiin allah u naxariisto cumar maxamuud cabdi wuxuu ahay gaashaanla sare markii hore intuusan imaanin dalka canada wuxuu ahay nin kusoo barbaaray magaalada beledweyne kabacdina adigu xamar yimid dugsiga sarena ka dhameeyey aniguna hadde waxaan isku baranay waxay ahayd beledweyneaanu ahayn dadki ku wada barbaaray markii kabacdina hadde xamar wada yimid inkastoo aanu kala leexanay xagga waxbarashada iyo iyada haddana waxay ahayd nin aanu ehel nahay oo aan muddo isnaqiinay ilaa waagaas markuu dugsiga sare dhameeyena wuxuu imtixaan u galay saraakiishii ciidamada xoogga dalka loo qaadanayay wuxuu ahay saraakiishii dadkii ku guulaystay inay aadaan dalka talyaaniga jaamacadda modena kabacdina markuu soo dhameeyey haddana takhasus xagga ku saabsan farsamada iyo technologiyada iyo ayuu engineerinka ayuu soo bartay wuxuuna markii dambe madax looga dhigay warshadii weyneeda ku tiilay xarunta xalane oo lagu samayn jiray laguna dayactiri jiray qalabka iyo iyo hubka iyo maaragtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa tahay marka doctor culisow allah unaxariistee marxuumka markay timaado dhanka shaqada oo ciidanka uu ku biiray dabeecadihiisii bal ka waran iyo shaqooyinkii marka uu hayay lagu yiqiin runtii cumar oo hadde naaneystiisa loo yaqaano cumareeto wuxuu ahaay runtii nin dadka qaarkood aan looga sabri karin xagga dabeecad wanaaga dad daladhaqanka wanaagsanaatay xushmada mas-uuliyadda ayuu ahay muddadii hadde uu ka shaqaynayay ilaa haddee dawladdu ay ka burburaysay meeshuu madaxda ka ahay wuxuu ahay maalin walbaba un sarkaal la dallacsiiyo ciidamadiisa lagu ammaano aada iyo aad dadka la shaqeeyaa ay uga abaal sheegtaan ama ay runtii ay u tixgeliyaan markii dalku burburana wuxuu ka mid ahay dadkii soo galay maga canada inta badan wuxuu ku noolahay vancouver inkastuu malaha toronto iyo adigu ottowaba maray laakiin halkaasuu degay isaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii runtii wax weyn ka qabtay mataqaanaa mujtamacii uu kusoo biirayna markii dambena hadde uu yimid canadana waxaan isleeyahay wax weyn oo ka qabtay saaxiibtinimada ka sokow waxaa ii sheegtay ehelna inaad ahaydeen oo waqooyi americana aada iskula nooldihiin dabcan walow aadan canada ay adigu ku sugnayn haddana waad ka warhaysay waxqabadkiisii halkan bal maxay tahay amaba aad ka og tahay waxyaabaha uu bulshada soomaalida ee dalkan canada uu maaragta u sameeyey runtii hadda markii hadda xanuunka uu dhintay uu ku dhacay ayaan haddeertaan waxaan ugu tegay mataqaana kusoo booqday magaalada vancouver runtii waxaa aada iyo aada iga cajabiyey waxay ahayd wanaaga iyo qadarinta iyo ixtiraamka ay u hayeen dadkii ku noolaay aan kala kulmay magaaladaas vancouver oo ahay dad soomaaliyahoo isu yimaadeen runtii maaragtay dhinac kastaba xagga nolosha haddii maanta qof ay dhibaato qabsato haddii qof ay ku timaado geeri haddii ay ayaga xaajo iyo dano kale oo farxada ay ku timaado haddii qoos arrintiisu ay timaado haddii haddee arrimo kaleoo ka baxsan oo mujtamaca kale mujtamacyada kale ay la leeyihiin waxaan ku arkay uun bulsho iyo kooxo aanan runtii intii aan hadda ama maraykan jooga ama canada aan tegahayy aanan ku arag ayaan ku arkay inta laga abaal sheeganayay oo loo abaal sheeganayana isagoo ahay inuu intaasoo dhan muddo adigu toban iyo shan sana oo hawshaas abaabulkeedii iyo madaxdeedu ka ahay waa tahay ugu dambeyntii allah unaxariista marxuumka waxa uu ka tegey sidaad haddaba ka dhawaajisay intaan waraysiga wadnay reer iyo caruur xaggee bay ku sugan yihiin reerkiisa iyo carruurtiisa haddii aad ka warayso carruurtiisa iyo xaaskiisa xalima sacdiya cabdulla qaawane xaaskiisa weeye iyo wiil wiilish wiil iyo wiilal iyo wiil iyo gabar iyo carruur u dhalayba waxay ku wada nool yihiin canada vancouver qaarkoodna waxay jiraan dalka ingiriiska haddee dad badan oo asaga walaalo la ah gabdho iyo wiilal fara badan ayaa jira runtii waxa weeye anuga fursaddan ka faa'iidaysanayana waxaan jeclahay inaan dhammaantood uga tacsiyeeyo geeridaas runtii xanuunka badan oo ku timid asagana ilaahay inuu u naxariisto jannadii firdowsana ka waraabiyo
aamiin kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud maxamed culusow oo marxuum cumar maxamuud cabdi cumreeto ay ahel ahaayeen isagoo ku sugan dalka maraykanka iyo wuxuu warramayay wariyahayga dalka canada xuseen nuur xaaji halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa hagaag dhegaystayaal gaba- gabadii barnaamijka ayaydiin soo gaarnay dhinacii heesaha haddii aynu eegno waxaa idinku soo maqan axmed cali cigaal dhegaystayaal halmaan hadafkuma jire waa fanaankii cawaalayara iyo heestii baydhaba intaasi ayaan idinkusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii waa maxamed cabdi xasan sandeer iyo anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil oo idinla tan heedkeenu hawada mar kale ku kulmayno haddii lahay idmo ilaa idaacaddeenna duhurnimo sidaas idin nabadgeliyo aadna waad u mahadsantihiin dhegaystayaal
Ooba boobe, eh, ila boobe.